alxamdu lilah wsala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd qisadii ifkigeenu kusoo dhex jirnay been abuuradkii xaaska nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo ninkii saxaabiga ahaa munaafiqiintu ay ka been abuurteena ay ka sheegeen caaisha iyadoo ka warramaysa qisadaa waxay lahayd safar buu nebigu ku jiray caleyhi salaatu wasalaam jihaada oo laga soo socday muraadaan leeyahay baan u baxo intii aan maqnaabaa colkuba guuray goobtii oo bannaan baan kusoo noqday waxaan iska seexday booskii laga guuray iyadoo aan filaya in la waayi doono lasoo noqon doono saxaabiga safwaan ibnu mucadal la odhan jiray oo raacda reeb ah oo colkays soo kaba raacinayay baa ay arkay waanu i garanayay istirjaac buu sameeyey isagoo le xaaskii nebiga halkan lagaga tegay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun war kale iima gelin awrkuunbuu igu soo qaaday colkii oo degaanu wakhti duhur ah u nimid nimankii munaafiqiinta ahaa kolkay arkeen safwaano awrkii igu sida bay halkaa ka bilaabeen had iyo jeer goldaloolu eegtaa munaafiqu ama meel yar oo laga geli karo sida suuska oo kale dadka laga soo geli karo waayo cafis iyo dhinaca fiican oo laga eega agtiisa ma yaallo fa halaka man halaka bay leedahay nimankaasi waxay leeyihiin dee labadaa qofkol hadday isku gooni noqdeen waxbaa jira madiinaan sidii ku imi waan xanuunsaday muddo ayaan jiifay maalin maalmaha ka midun baan yar baxay islaan dhashay nin la odhan jiray mistax ibnu uthaafa hamsadu malaawey godanta uthaafa weeye ayaa waxa ay ii sheegtay warkii xanuunkii horeba xanuun kaloo iga daran ayaa igu dhacay maadaama dee dhegteeda arrinkuu taabanayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxyaabahan ku garan waayo waxaa ka mid a naxariistii hore aan ku aqaanin baan ka waayey wuu soo galaa wuxuu idhaha kayfa tiikum waar islaantii waa sidee unbuu dhahdaa tiinii waa sidee waa baxaa uun waqti dambe ayaan la hadlay wada hadallay uu ii sheegay haddii waxaana qabayn ilaahay uga toobadkeena haddii kalena ilaahay uu dee beri yeeli doono waxigiigaa nebiga kusoo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay caaisha ilaahay baa ku beri yeelaye bushaarayso waxaan leeyahay marka aan idhi bay tidhi ilaahay un baan ugu mahadnaqaya waayo dee idinka waxaan mar hadduu idinba saameeyey kay beri yeelaan ugu mahadnaqaya waa ilaahay arrinku halkaasu kusoo gebagaboobay waxyaabaha markaa ku jiray qisada waxaa ka mid a markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii xog waraystay ee uu arkay inaan waxba jirin isagoo weydiiyey zaynab oo ahayd dangaladeedii ama waryihii nabad nebiga ka mid ahay oy tiri caaisho wuxuunaan ku ogahay waxaan ku ogahay ma jiro aan wanaag ahayn jaariyaddiibuu weydiiyey inantii shaqaynaysa iyana saas oo kale arrinkii kolkii uu u dhodhowaaday inaan waxaani jirin uu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam maalin buu asxaabta la hadlay isagoo le war ninbaa dhibaatadiisii badatay ummadda ka mid ah oo ehelkayna uu soo gaadhay dhibkiisii yaa iga qabanaya marka nin saxaabiya ayaa hadlay waxa uu leeyahay hadduu annaga iyo annagaa kaa qaban haddii kalena oo walaalaha iyagaa kale yahayna dee iyadana sidii loo qaban lahaabaa laga fikiray ama annagaadna fari ama iyagaaba dee ciid mas-uulahoo qabata cumuuman meeshii asxaabtu waa isku khilaafeenoo dee dadka qaarkood baa ninkii u yara xeebtay muran iyo jaafaajiri baaba yimi waa kii kala qaboojinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka lasoo ururiyey qisada iyadoo dee kolley dheeray inahaasay hayd alla waxa uu ka warramay arrintaas iyo culayska ay lahayd markaasaa ilahay waxau ihi id wakti ayaa cadaabkaasi idin taaban lahaa ama idinku dhici gaadhay talaqownahu bialsinatikum carabadiinna ayaa kula kulmayseen carabkaa ku kala qaadanayseen oo qof waliba carabkiisuu ka sheegaya dadkii dhex galay wataquuluuna biafwaahikum afafkiina waxaa ka lahaydeen maa laysa lakum bihi cilmun wax alla waxaydaan aqoon u lahayn aada bay u foolxuntay qof muslimo wax ku saabsan oonad waxba ka ogeyn xaqiiqadiisa inaad sheegto walaa takfuu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula wataxsabuunahu waxaa moodayseen baa ilahay wi hayinan wax fudud wahuwa cinda allaahi cadiim ilaahay agtiisana wax weyn weeye qof muslim oo dhegtiisa meel laga dhacayo sharaftiisa aad bay u dhib leedahay wax fudud baad u haysataa markaad qofka muslimka ah cirdigiisa calaalinaysaad jeexjeexayso walowlaa id samictumuuhu buu ilaahay yidhi canaan baa ka dhacday maxaa markii aad maqasheen qultum u odhan weydeen maa yakuunu lanaa nooma habboona maa yenbagii lana kaana alkownu almanfiyu fi lqur-aan horeaynu usoo sheegnay in uu noqdo maa yenbagii wamaa yajuusu lana nooma habboona an natakallama bi haada waxaan inaanu ku hadallaba waxaan xaaskii nebiga ninkaa saxaabigaa laga sheegay inaanu ku hadallo nooma habboona maxaa odhan weydeen subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim ilaahay adaa xumaan ka hufana kani waa been abuurad weyn maxaa sidaa odhan weydeen baa ilaha subxaanak haadaa buhtaanun cadiim subxaana waa ereyada loo isticmaalo tacajubka mararka qaarkood maxaa sidaa odhan weydeen yacidukumullahu rabbi wuxuu idinka waaninayaa an tacuuduu limili dhacdadaasoo kale inaa u noqotaan abadan weligiinba in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin iyagu umay noqon innaguna waa inaynaan u noqon adabdarrada noocaas alla ummadda waa ka waaniyey kuwii hore iyo kuwa dambeba wayubayinu waxa yubayinu allaahu lakum alaayaat ilaahay aayadihiisa ayuu idin cadcadaynaya wixii dhib uu ku jiro iyo wixii lagu horumarayo wixii bulshadu ku kala tegayso wixii nacaybshiya uu ku imanayo wallahu caliimun xakiim ilaahay baa shay walba ogsoona shay walbana xikmad u yeelay ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel buu laha yidhi an tashiica alfaaxishatu foolxumadu inay ku faafto iyo ceebtu alfaaxisha waa taase inay ku faafto fi ladiina aamanuu dadka mu'miniintaa inay ceebtu ku dhex baahdo kuwa jecel lahum waxa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba adduunyada cadaab kulul bay leeyihin oo xeer ciqaabeedkiiba la marinaya ummadda hortooda siddeetankii jeeda lagu dhufanaya aakhirana dee waa dambeeya wallaahu yaclam ilaahay baa og muxuu og yahay dee wax walba waxa dantiinu ku jirto ogi waxa ummaddu isugu laabsamaanayso waxa akhlaaqdu ay ku hagaagayso wa antum laa taclamuun idinku ma garanaysaan wixii dantiinu ay ku jirto waa taa dhex dabaalateen xumaanta noocaas walowlaa fadlullaahi calaykum haddaanu jeelin dheeraadka ilaahay dushiina u yeelay oo aynu idin gaadhay oo wakhtigii fursadda a haysateen laydin baraarujiyey iyo waraxmatu naxariistiisu haddii aanay jirin wa anna allaha ilaahay ra-uufun raxiim ilaahayna inuu yahay ka dembiga dhaafo oo naxariista haddaanay jirin lamasakum lamasakum fii maa afadtum fiihi cadaabun cadiim waxaa dhex gasheen dee cadaab kulul baa idinka soo gaari lahaa guud ahaanba ummadda islaamkaabaa ilaahay ula hadlay markaasaa rabbi wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow ma aha oo qura asxaabtii iyo dadkii saalixiintaa nebi maxamed hor joogay calayhi salaatu wasalaam laakiin waa qof kastoo mu'mina oo sifadan leh laa tattabicuu ha raacina ha raacraacina khuطuwaati shayطaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raad gurina kaa waayo haddaad awrkaaga ku xidhiidhiso siduu u tallaabsado iyo meesha uu maro aada marto waad halaagsami afkuu goosanaya qofkaasi oo kodada iyo karkaarku ka dhici waman yatabic khuuwaati shaydaan buu ilahay shaydaanka raadkiisa cidda gura ama tallaabadiisa qaada fa innahu shaydaanku yaamuru bilfaxshaai waalmunkar wuxuu farayaa un foolxumo iyo dembi alfaxshaa waalmunkar munkarku waa macsiyo o dhan faxshaaguna waa foolxumada sii xun macsiyooyinka sii xun ee ceebtan iminka dadkan dhex gashay ka mid tah taasunbuu ku faraya walowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu haddii aanay jirin maa zakaa nadiif ma noqdeen minkum min axad isagoo idinka mida qofna nadiif ma noqdeen abadan weligii laakiin ilaahay baa sidii aad nadiif ku noqon lahaydeen qoyska iyo mujtamaca iyo saaxiibada sidii ay nadiif ku noqon lahayn ilaahay baa u tilmaamay mujtamac qoys nadiifa mujtamac nadiifa iyo ummad nadiifa intoo dhan ilaahay baa soo saara maa zakaa taskiyadani maaha dhar iyo jidh iyo meel la maydho laakiin waa taskiyadii macnawiga ahayd cid idinka midii nadiif may noqoteen laakiin saa nadiif ku noqonaysaan ilaahay baa idin tilmaamay walaakina allaha yuzakii man yashaa cidduu doona ilaahay baa xumaanta ku hufayo towbadii iyo istikfaartii iyo adabtii aanshixii fiicnaa buu idin tilmaamay wallahu samiicun caliim ilaahay baa shay walba maqlayo wax walba ogsoon walaa ya'tali buu lahay iyay dhaaranin ululfadli kuwa dheeraadka u saaxiibka ah oo minkum idinka idinka midihi iyo wasaca haynta kuwa gacantooda wax burani ay ku jiraan fadliga iyo sacadu kuwa dheeraadka leh ee macnaha ah nindoorka dadkiina nindoorka ah ee qiimaha badan weeye ulfadlu asacatina ee arsaaqadana haya dadka qiimahana leh adduunkana hayaa yay ka dhaaranin yay ku dhaaranin an yu'tuu anlaa yu'tuu inaanay siinin yay ku dhaaranin ulilqurbaa waalmasaakiina waalmuhaajiriin ulilqurbaa dadka dhawaalaha waalmasaakiina kuwa baahan waalmuhaajiriina kuwa soo qaxay fii sabiili illaah ilaahay dartii kuwa usoo qaxay intaa inaanay wax siinin yay ku dhaaranin oo dadkaa wax siintooda ha ka dhaaranina wax siin la-aantoodana ha ku dhaaranina waliyacfuu waliyasfaxuu ha iska cafiyeenoo ha ka inaqabsadeen wixii gefe ka dhacay alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn dad yahow an yakfira allaahu lakum inuu ilaahay idin dhaafo idinkuba ilaahay baa dembi dhaaf ka doonaysa wallaahu gafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista mistax ibnu ufafa waxa ay qaraabaha ahaayeen abubakar sidiiq radia allahu canhu waxa ay caaisha leedahay dee mistaxna waxa uu ka mid noqday dadkii warkan qaadqaaday kolkaasu abubakar waxbuu siin jiray oo ku dhaartay inaanu waxba siinin aayaadkanaa soo dego ilaahay baa u diiday arrinka noocan ah uu ku dhaartay abubakar dhaartiisii wuu ka kafaalo gutay ninkiina halkiibuu uga waday samihii iyo macruufkii iyo wax siintii alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum isagoo ka jawaabayaaba abubakar wuxuu leeyahay maya waan jecelahay inuu ilaahay ii dhaafo waan jecelahay anna u dhaafay ninkaa dib ugu bilaabay ina aladiina kuwa buu ilaahay yidhi yarmuuna shiidaya almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat almuxsanaat kuwa dhowrsoon alghaafilaat ee waxaa lagu sheegay kaba warla almu'minaat ee alla rumeeyey kuwa ku shiidaya afka ka shiidaya ee ceebta ku sheegaya ilaa waa shiid oo kale kuwa lucinuu fi dunya wal-aakhira adduunye iyo aakhiraba waa la nacdal nacdal baa dusha looga tuuray kuwa ah walahum cadaabun cadiim cadaab aada u weyna way leeyi ka tilmaantaa leh anaa almuxsanaat alkhaafilaat almu'minaat waxay tilmaamaysaa waxaan la sheegayaba oo qof ka dhacsanba oo wakti dambe soo baraarugay oo layidhi hedelo wadaa lagu hadalhayaae oo baryahanba dad baa kaa daba heesaya miyaad maqlaynin oo waxaan aanu kaba warhayninba haafil ayuu ka yahay marka nasku wuxuu tilmaamay dumarka laakiin culammadu waxay isku waafaqsay inuu ragguna la mid yahay ragguna in uu la mid yahay oo qofka muxsanka ah ee haafilka ah ee mu'minka ah ha waxaan ka daba wadee wax ka sheegaya inu isaguna nacdashaa yeelanaya allacna ilaahay baa nacdalay bal ka war qofku mu'minkaahi qofku wuxuu nacdal ku mutaysanayaa waxaa aad iyo aada u weyn weyn yowma maalin nebi maxamedow ka waran ama yowma maalin bay leeyihin nacdashaa darafku meel kale lagu taclujiya u baahan yahay tashhadu calayhim ay ku markhaati kacaysa alsinatuhum carabadooda wa aydiihim gacmahooda wa arjuluhum iyo cagahoodu bimaa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen ayaa xubnihii o dhammi ku markhaati kacayaan haddaad taqaanay carabka inaad sidaa uga sii hadliso waa lagugu soo jeedinaya isagiiba ayaa kugu markhaati ah xubnihii wax laga qabanayna waa sidan maa baalug arrinkiisii qofka saasuu dhacaya yowmaidin maalintaa qofka xubnihiisu ay ku markhaati kacaan yuwafiihim allaahu ilaahay baa u dhammaystiraya dadka diinahum alxaq diinahum jazaa'ahum abaalkoodii ayaa ilaahay u dhammaystiraya alxaqa ee sugnaa wayaclamuuna waxay ogaan doonaan ana allaha ilaahay huwa alxaqu ka jira inuu yahay een marnaba suulin een marnaba wax muogaanin almubiin lilashyaai kulliha ee wax walba caddaynaya dadka warku markaas u caddaan doonaa ilaahay inuu qofkan mar walba ka warhayay markuu wixiisii oo dhan soo hordhigo alkhabiihaatu buu ilahay yihi ragga dumarka xumin lilkhabiiiina ragga xunxun bay usugnaaday waalkhabiiuuna ragga xumina lilkhabiiaat dumarka xunbaa doontaan watayibaatu dumarka wanaagsani liayibiin waxay u sugnaadeen ragga waa wanaagsan waطayibuuna liayibaat ragga wanaagsanina dumarka wanaagsan bay doontaanay la fac yihiin ay ka agdhow yihiin ulaaika buu ilaha yihi kuwaa waxa laga sheegay caaisha iyo ninkaa saxaabiga safaan laydha mubara'uuna kuwa laga hufay oo ka maran weeye mimaa yaquuluuna waxay ku sheegeen ilaahay baa beri yeelay waxa ay ku sheegeen kuwaa laguma halleeya way ka durugsan yihiin lahum makfiratun dembi dhaaf bay leeyihiin warisqun kariim janno wanaagsanna way leeyihin janno wanaagsanna waa leeyihin sidaasaa markaa ilaahay uu bari yeelay addoomihiisa waa wanaagsan ee mu'miniinta ah marka afar baa ilaahay uu bari yeelay laba wuxuu ku bari yeelay waa yuusuf iyo maryam carabka qofka yar buu ku bari yeelay yuusuf le ilahay wuxu uhi washahida shaahidun min ahliha ciisena dee hooyadii isagoo beri yeelaya qaala inii cabdullah suuratu maryam baa dib u akriyay laakiin safwaan iyo caaisha waxyi baa ilahay uu ku beri yeelay tabaaraka wa tacaala asxaabta nebiga qaalnimadooda iyo fadligooda caaisha iyadoo dhaadanaysa ila haddii la dhaadanayo qolo laguma dhaatay iyo adduun iyo madaxnimee waxaa lagu dhaartaa qofka ilaahay deeqda uu siiyey iyo horumarka xagga khayrka eh waxay lahayd arrimo dhowr oo ilaa sideed sagaala ayaa la isiiyoon islaan kale la siinin bayt marka u horeeya nebigu kolkii uu guursanayay calayhi salaatu wasalaam sawirkayga ayuu u keenay malakul jibriil isagoo tilmaamay gabadha sawirkaa laba caaisho laydhaa inaad guursanayso waa dheeraadaan leeyahy wuxuu nabigu guursaday bay tidhi anigoo inan ah macnaa dumar kale carmal ayuu ku guursan jiray sidaa darteed baa si gaara iyada uga warhayay walaqad tuwufiya fii xijri waxay leedahay dhabtayda ayaa lagu oofsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nasiib wanaag isagoo habeenkaa gurigayga maraya ayaa wakti xanuunkuu ku yimi oo saasuu ku jiifiyey dabeedna dhabtaydu ku go-ay dee ummadda ilaahay kii ugu fadli badnaa kol hadduu dhabtayda ku go-ay halkaa fadli baa iga soo kordhay bay tihi waxaa kaloo i raacday bay tihi in qabri qabrigiisiina uu noqday aqalkaygii ilaa aqalada nebigu waa badnaayeen aqalkaygii unbaaba xabaashiisii ay noqotay oo rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam lagu aasay malaa'igtuna halkaasay kusoo booqatay oo ay ku dayraysay kaga warhaysay waxa uu kusoo degay bay leedahay waxyigu wa ana macahu fi lixaaf annagoo gogol ku wada hurudnaa ayaa mararka qaarkood waxyuu kusoo degayay waxa aan ahayday tidhi khaliifadii u horreeyey iyo saaxiibkii u horreeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ilantiisi ilaan saaxiibtinimadiisana qur-aankaa si gaara u calaamadiyay id yaquulu lisaaxibi abubakar nebiga calayhi salaatu wasalaam la saaxiibi cudurdaarkayga cid kaleba looma soo farina samaduu kasoo degay bay leedahay walaqad khuliqtu ayibatan cinda ayib waxaa lay abuuray anigoo wanaagsan oo hufan oo ceeb ka hufan oo ag jooga rasuulkii ayibka ahaa ee wanaagsanaa sidaa ilaahayba uu aayaadka ku tilmaamay ee uu yidhi waayibaatu liayibiina waayibuuna liayibaat tafsiirkaasay akidaysaa markaa iyada oo culimada qaarkoodna waxay ku fasirayaan sida ibnu cabaas oo kale alkhabiihaatu kelimooyinka xunxumi lilkhabiihiina dad ragga xunbaa isticmaala waayibaatu kelimooyinka wan wanaagsanna liayibiina dadka fiican baa isticmaala marka qowl ayaa lagu fasiray iyo qofkii odhanayay labada tafsiirba way jiraan laakiin kaase iyada akiday waxay leedahay ilaahay wuxuu u yabu ahay makfiratan wa risqan kariima risqigaa wanaagsan oo jannada ana waan sugayaa ayaa caaisha lahayd radia allahu canha sidaa daraaddeed baa waxaa ka muuqanaya halkan in qofka gef ku dhaca la yska dhaafa inay habboon tahay sida aayadda ilaahay uu ku gubaabiyey kafaarada shayga la yidhaahdo qofku haddii uu shay samaa ka dhaarto waxa u wanaagsan inuu kafaara guud sameeyo shaygii fiicnaa u sameeyo waxaa laga faa'iidaysan karaa qofka kaafirka ama faasiqa si guud in loo nacdali karo lacana allahu man facala haada ficilka noocaasa cidda samaysa allaha nacdalo in la odhan karo nebiguna calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood qabaa'ilkii laga fadhi waaye mujrimiintahaa waa nacdalaya waxaa lahaa allaahuma alcan riclan wadakwaan wacusaya casaw allah warasuulah waxaa kaluu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam xaasku haddii ay fallaaga noqoto ninkeeda ay ka fogaato habeenkii isagoo baryayo guriga u yeedhaya inay malaaigtu nacdalayso ilaa ay dee waa baraysato waxyaabaha mustafaadaadka aynu ka qaadanayna weeyaan cumuuman waxa kaloo nusuusta aad ka arkaysaa markaad u fiirsato islaamka sida ilaahay uu isugu guubaabiyey iyo sida ay garab isugu yihiin iyo niyad samaantay ku wada noolaanayaan marka waa calaaqaatun ijtimaaciyatun tayibatun bayna almuslimiin dadka muslimiinta ah ay ku wada noolaanayaan sidaa darteed baa islaamkuu diiday qofku walaalkiisa kale inuu u dulo afka u buuro rag iyo dumar mid kastaada uu ka haajiro siduu rasuulku ku talinaya calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la diiday dabkiiyo huraya dadka muslimiinta dhexdooda in la daawado oo islaaxu daati ilbayn ayaa la faray fa aslixuu bayna akhaweykum waataquu llaha lacalakum turxamuun waxaa islaamku xaaraantinimeeyey shayga la yidhahdo sukhriyada ama jees jeeska iyadoo calaaqaadka iyo xidhiirka la ilaalinayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowm ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo la diiday allamsu waalhamsu qofka inaad isha iyo afka midnaba ka xamataa waa xaraam weeyaan qur-aankuna taa aada buu uga hadlay weylu likulli humazatin lumaza walaa tutic kulla xallaafin mahiin walaa talmisuu anfusakum nin shaaciraha gabiyo isagoo ka waramaya dadkoo af iyo qowl mid kastaba qowl iyo ficil mid kasta haatee dadka dhegtooda la waxyeeleeyo oo wax la soo gaadhsiiyo ayaa uu ka warramay siiba qowlka qowlka dee nasku in badan ka dardaarmay aayaadka aynu arkayno dadkoo afka lagu calaaliyo oo lagu xanto oo lagu ceedeeyo foolxumaday leedahay macnaha tii way ka dhibaato badan tahay rasaasta ee nabarada la isgaadhsiinayay markaasaa shaacirkaasi waxau lahaa jiraaxaatu sinaani lahalti'aamu walaa yalta'imu maa jaraxa allisaanu nabarada had iyo jeer jidhka soo gaadha way iska bogsadaan muddo kooban oo la baxnaaniya dhakhtarkunbaa loo geeyaa laakiin wax carabkuu dhaawacaa hore uma bogsada buud sidaa darteed baa cumar bnu khadaab waxaa leeyahy cabdillaahi bni cumar saxaabigaa jaliilka ah radia allahu canhuma kacbadu maalin ag fadhiya aada buu eegay waa la dhaco waxa uu leeyahay xurmadaadu aada bay u weyn tahay oo waan ogahay waxase kaasii weynuun xurmada qofka muslimka afarkaa soo warinay xajatul walaac nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda islaamka ah la dardaarmayo dardaarankii u dambeeyey inoo soo gudbiyey ayaa waxau lahaa ina amwaalakum wa acraadakum wa dimaa'akum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada wardadii how inaad meel kaga dhacdaan oo kala qaadaan xoolihiinna waxyeelaysaan dhegtiinna iyo sharaftiinna dhiiggiinna kala daadisaan si xaraama waa xaraam weeye sida ay xaraam u tahay meeshan aynu joogno iyo wakhtigan aynu joogno xurmadiisu marka cumuuman waxa aad halkaa ka arkaysaa runtii diintan inay tahy diinta dad wadi kartay isu geynaysaa samxad ah ee macaan ee qiimaha badan leh marka ay dadku macaankeeda dhadhamiyaanna runtii mid aanay ka xiiso goynayna wax kale aanay ku doorsanaynin weeye dhaqan jaahiliya mid la soo waariday iyo mid ay iska nabnabteen midnaba akhlaaqiyaadkii wanaagsanaa iyo edabtii fiicnayda ummaddu ay ku wada noolaanaysa ayaa weli ilaahay uu kusii gubaabinayaa dadka markaasaa rabbi waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow laa tadkhuluuha gelina buyuutan hayra maskuuna guryo aan guryo aan buyuutan hayra buyuutikum guryo aan kuwiin ahayn kaaga waad gelaysaa waad ka baxaysa laakiin kuwa aan kaaga ahayna gelin xataa tasta'nisuu jeeroo idan weydiisataan fain alastu minhum rushdan haddii aa ogaataan xataa tasta'nisuu jeer oo fasax weydiisataan wa tusallimuu calaa ahliha cidda deganna aada salaamtaan assalaamu calaykum labadaa isugu dartaan ma soo galaan daalikum khayrun lakum kaasaa idiin wanaagsan lacalakum tadakaruun inaa waantoodana waxa alla uu idiin sheegaya a qaadataan baa ayaa ayaa laydinka sugayaa oo laydinku sheegayaa likay tadakaruun fain lam tajiduu fiihaa haddii aydaan helin guryihii axadan cidnaba haddaydaan ka helin falaa tadkhuluuha ha gelina xataa yuudana lakum jeeroo laydin fasaxo guri aada gelaysaa ma jiro baladeekata adabta islaamka ama soo booqo ama muraad kale kala haw ama wax ka iibi waa guryihi khaaska ahaa wey kuwan caamka ah ee meheradaha iyo iyo masaajidada iyo ee iska obinka ah ee furane dee aan xidhnayn waa ka duwan yihiin laakiin kuwa khaaska ah xidhan ee siiba cawaailka iyo hurdada ah wey xataa yuudana lakum jeer alla idin fasaxo fasaxaasi waa waajib weeye in macnaha idan la weydiista waa waajib wain qiila lakum haddii laydin yidhaahdo irjicuu iska noqda farjicuu noqda huwa askaa lakum kaasaa idiin fiican wallaahu bimaa tacmaluuna caliim ilaahayna waxaad samaynaysaan wuu ogyahay tabaaraka wa tacaala saasaa idiin fiican haddii haddaba gurigii aada iska gasho iyadoo aan lagu fasixin ama ka joog baa lagu ihiyo u kaadi maxay qarsanayaan bay ayuu yidhaahdaan dadkii oo kuwa soo jeeday huwa askaa lakum askaa lakum dee waxaa laga yaabaa in wax aan qoyskana ka farxin adigana kaa farxinin in aada aragto ayaa dhacaysa marka runtii dee waan waa dhaqan iska jaahiliya un dhaqankan qofka lagula yaabayo istiidaanka iyo layaa maxaan ku leeyahay salaamta iyo haddii la yidhaahdo noqo iyo haddii cidi la hadli weydo layaabka uu qofkani la yaabayaa waxay runtii sheegaysaa uun in dhaqankii islaamku uu ka maqan yahay dadka qoysaska iyo ummaddu ay ku wada noolaan lahaayeen dhaqankiibaa maqan dadkeennuna dee waa adiga arkayoo qofku markuu albaabka soo garaaco wuxuu isku dayayaa ilaa halka u dambaysa inuu socdo haddii la isidhaahdo jaheeyana waxba laga yaabaa inuu cadhoodo oo uu dib u soo noqon waayo u idhaahdo kuwani waa kuwo ka dhacsan oo dee dadka sidai ay u wada noolaan lahayn aan garanayn dhibkeeday leedahay laakiin waa in lasbaraa la isku baraarujiya dee qur-aanka kariimka dhaqankaa uu ka warramaya suuban laysa calaykum buu ilaha yidhi dushiina ma aha nin junaaxun dembi an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan gurya hayra maskuunatin aan la deganayn fiihaa mataacun lakum alaaba idiin taallo marka gurigu hadduu cidlo yahay oo alaaba ay kuu taallo waad geliya waad soo qaadan ilaan cawradaa la dhowrayay kol haddii aan cid cawra ka muuqanaysaaba jirin fiihaa mataacun lakum meel ashyaa aada wax ka iibsanaysee furnaydna waa sidoo kale wallaahu yaclamu rabbi wuxuu ogaanayaa maa tubduuna wamaa taktumuun maa tubduuna waxa muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxa qarsanaysaan intaba ilaahay baa ogsoon marka isti'daanka iyo salaamta labadaasaa la isku daraya iyadoo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam jideeyey marka u horeysa ee albaabkii la garaaco salaamtaa la horreysiinaya assalaamu calaykum a adkhulu salaamtaa kadib ma soo galaa qofku waanu idha assalaamu calaykum ma soo galaa maya iska noqo baa laga yaabaaba inay dadka qaarkood yidhahdaan kol haddaad halkaaba marayso ma soo galaaba kol haddaad taagan tahay gurigiini dee iska noqo waxay doonaan dadku ha yidhahdeen laakiin in la baraarujiyo ummadoo la bara weeye assalaamu calaykum ma soo galaa adkhulu dee afcarabi ma soo galaa wey cadadka isti'daanku waa saddex jeer sida sunnaha saxiixa ku sugan saddex jeer weeye ma soo galaa assalaamu calaykum ma soo galaa saddex jeer haddii aad ku celiso dabcan dee muddana hadday doonto haba udhaxayse oo cid kula hadasho aada weyda waad iska noqon sidii qisadii dheeraydee dhex maraysay abi muusa alashcari iyo cumar abi muusa alashcari cumar buu yimi saddex jeer buu fasaxii weydiisada markii loo idmi waa uu iska noqday cumar hadduu ciidu duruu soo celiyo yidhi maxaa ku celiyeyna dee saasaan sunnaha saa ka hayaa buu nebiga ama deli ama markhaati u keen buuhi cidkuu markhaati furta ama oo karaacaya waa kii abi saciid alkhudri soo kaxeeyey loo markhaati furay ee cumar markaa ka xumaa sidii uu naskaas ku dhaaf abi hureyre isagoo arrintan ka warramaya waxa uu lahaa saddexda jeer buu tilmaamayey xikmadda ku jirta waxa uu lahaa yastansituuna yastaslixuuna ya'danuun marka hore aamusa bay odhanaya miyaa talow cid baa inagu garaacdo weydiinaysa in ay soo gasho marka labaad ee la ogaada in cidi weydiinaysana waa la yar kala hagaajisanaya dadkiibaa dumarkiibaa shalmadii qaadanaya waa la ysasturaya marka saddexaadna waa la fasaxayaa buui istidaanu lmaxaarim kadalik haddii uu gurigaagii yahay oo dadkii ehelka ahaa ay joogaan ee aan ooridaba ahayn iyaga laftigooda ha ku kadini furaha un intood dhag ku siiso ha isdul taagin laakiin waxa weeya idankii waa muhiim markaana istidaanka iyo salaamtuba sidaa naska ka muuqanaya waa farad weeyaan siduu nabigu suneeyey calayhi salaatu wasalaam waxa weeye qofku marka uu istidaanka weydiiye albaabka laga furayo waanu dhan isu taagaa dhan waa inuu isu taagaa waa inaanu qofkii iyo albaabkii furnaa iyo aqalkiioo ilaa xagga ho dambe muuqda waa inaanu sii eegin waanu isha la raacina dhinac waa inuu isu taagaa xishoodku mar walba waa muhiim istidaankan isaga ahay dumarka laftigoodii waa laga doonayaa sida raggaba looga doonayo ragga uun arrin ku gaara maaha qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow lilmu'miniin dadka la rumeeyey waxaad ku tidhahdaa ragga ah yaquduu ha hakiyeen min absaarihim indhahooda wixii xaraama ha ka joojiyeen wayaxfaduu furuujahum cawradoodana ha ka ilaaliyeen sinada oo sidaa aynu tilmaamayna dee nusuustana ku sugan qofkii waa inaanu sii eegin aqalkii laakiin waa inuu isha ka laabtaa cawradiisana sinada ka ilaashadaa daalika askaa lahum saasaa u nadiif badan saasaa u nadaafad badan qofka caafimaadkiisa aakhiradiisa ummadda iyo bulshadaba ina allaha khabiirun bimaa yasnacuun ilaahay waa ogsoon yahay dadku waxay samaynayaan waqul waxaad tidhahdaa lilmu'minaati dadka alla rumeeyey ee dumarka ah ee mu'minaadka ah yaqdudna min absaarihin ha hakiyeen indhahooda min absaarihinna macnaha absaarahunna lama odhan ishoo dhan ha iska haysto qofkii ha isku qabta maaha laakiin waa aragga barhkii wax waad eegi kartaa laakiin wixii mubaaxee hagaagsan baad eegaysa marka aragga barhkii weeye wayaxfadna furuujahunna cawradoodana ha ka astureen oo ha ka ilaaliyeen zino walaa yubdiina yay muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara minhaa wixii muuqda mooyaane waa xijaabkii baa ilaahay u farayaa quruxda ruuxa dumarka yay muujinin wixii muuqda mooyaane wejiga iyo labadaa kaf baa lagu fasiray labada cumaacumoode hore laga farxasho iyo wejiga weeye inta muuqataa bay leeyahay aimada qaarkood aimada qaarkoodna dee waa kuwa ku tegayba in wejiga iyo gacmahana in la asturo ay tahay oo maa dahara minhaa waxaan muuqda inay qarin karayn uu yahay dee maradeedan guudkeeda iyo jamaalkeeda kore ee muuqanaya walyadribna ha saareen oo dam ha ku siiyeen bikhumurihina foodadahooda calaa juyuubihin laabahooda laabahooda ha saareen ilaahay baa dadkan ka waraya tabaaraka wa tacaala walaa yubdiina ziinatahunna quruxdoodana ayay u muujinin ilaa intaa soo socota mooyaane walaa yadribna aayadda xagga dambe ka raac yay garaac inay kaga sanqadhinin biarjulihinna lugahooda waxa ugu xidhan liyuclama si loo ogaado maa yukfiina waxay qarinayaanoo min ziinatihinna wa tuubuu ila allahi jamiican ilaahay u toobadkeena dhammaantiin ayuha almu'minuun dadka alla rumeeyayo lacallakum tuflixuuna si a u liibaantaan ka xijaabkii baa ilaahay u faray dadka mu'miniinta ah waajibna kaga dhigay sida salaada iyo soomka iyo cibaadaadkuba ay waajib ugu yihiin xijaabkaasi gabadhu waajib ku yahay sidoo kale dadka maxaarimta ehelkeeda ana dee inay faraan oo qofkii ay u muujiyaan waxana wax laga maarmaana inuu yahay la-aantiina qofkani uu ku halaagsamayo ku naar mudanayo in lagu baraarujiyo wey marka nasku sidan uu tilmaamaya sida gaarkaa loo xusaya walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihin walaa yadribna biarjulihin sidaa gaarka ah loo tilmaamayo waa siyaabaha ay u dhaqanta jaahiliyadu had iyo jeer oo maanta waa adiga arkaya mushkiladaad haysato dadkeennii waxa weeye ruuxii dumarka intii aqalkeeda joogtay ay ninkeeda la joogto wixii sidii ay isu qurxin lahayd isuma qurxinayso kolka laakiin markay dibadda u baxayso cadarkiibay marsanaysaa dharkii khafiifkaabay qaadanaysaa dahabkiina way qaadanaysaa xinihiina dhag bay isku siinaysaa waxaasoo dhan bay wadataa maxaa yimi markaa jinkii iyo insigiiba way dabagelayaan waa mushkilad weyn baa waddanka ka taagan oo runtii u baahan in laga hadlo oo dadka ehelka ah ee mas-uuliyiinta ah hablahooda ay qabto dadka dee waaladu ay anfici weyday hay-atul amri bilmacruufi wanahyi cani ilmunkar walaa waabay jireen rag yaro dadaalaye meelay ka dhaceen moojitalo mushaar la-aan iyo wax kaleerida ma garanayne dadka muxsiniinta ahi waa inay wax siiyaan oo lala dadaalaan oo dowladduna hawshaa ay u xil saartaa oo qofka wacdigu anfaca mooye kuwii anfici waayo ee dee dadka edabdarrada la dhex qaadaya waa in runtii la edbiyaa oo arrinkan aanu sii faafin hablihii yaryara ragga waxay ku qabsanayaan ishaarooyinka ishaaradaa markaad istaagto dee wadaad anuu koofiya dheeruun maan sheegnin laakiin qofkii ay u gartaan inay la hadli karaan waa halkaasay maraysaa xaaladdu oo habeenkii oo baabuurtii baa laga wadi kari laayahay oo iyagoo iscawlay oo iscasaylay marayaan marka dee ilaahay ha laga cabsado runtii arrintani waa foolxumo weyn baa waddan ka socotee sida dee qur-aankeena kariimka inaga ku camalfalayna ummaddeen umadnimadeena iyo akhlaaqdeena u turanayna iyo dhaqankeena iyo beledu inaanay si beled daba la qabtay leedahay daama la qabtay leedahay daba la qabto mal hadday soo muruxsato la gaari maayo waxay dhici doonto sidaa jabuuti oo kale in liisama loo jaro ciddii markaa wadaysa meel furanaysa halkaasay gaari doonta haddii wax laga qaban waayo marka ilaahay baa waxa uu xusay tabaaraka wa tacaala waliyadribna bikhumuurihina calaa juyuubihina jeebku waa laabta gabadhiyo intaa laabta soo banayso siliskeeda la eegayo tii t v-ga ka hadlaysa iyo tii jariirada ku sawirayd iyo tii xafiiska kugu qaabilaysa iyo tii telefoon kugu qaabilaysa intaasaa laabtaasay soo banaynaysaa sidii shidaal raggu uu ka qodayo waa mushkilad weyn weeye runtii balaayo weyn baa ka dhacday marka ilaahay baa wuxuu leeyahay halka waa ka nasku tilmaamaya ee ilaahay leh walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa sidii jaahiliyadii hore saasoo kale ha isu qaawinina waa jaahiliyadii hore weeye nafsaha qalcagahaanu ka xaragoonaynaa bay idhaahdaan oo waa kuwa ad aragto haaf bay gashadaan oo ilaa jilbahay faydaan qayb kalena laabta ayaanu ka xaragoonaynaa bay odhanayaan imikana waxyaabaha sii kordha waxaa ka mid a kolley dee dawaarlayaasha iyo qoladan kale ee iyagana bal aada loogu sheegeen bacadlayaasha haaf nag la isku siiyo haafkiio hablihii yaryaraa ciyaal iskuulka siiba intay nag isku siiyaan ay siniqsanayso oo baryaheedii iyo sinaheedii iyo intaba muujinayaan dhibaatooyin badan baa jira runtii walaa yubdiina yay muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane aw aabaahina aabbayaashood iyadoo dabcan ragga iyo macnaha saygeeda iyo intan kale ka dambaysa isku si aanay u arkaynin ee dee saygeeduna jidhka dhammaantii uu ka arki karayo ila ilaahay baa u xalaaleeyay intan kalena wakhtiga ay shaqaynaysa gabadhu inta muuqatay xigtadeedu ka eegi karaysa hadday tahay gacmaha iyo lugaha iyo madaxa ee cawrada inta kale maya aw aabaa'ihina aabbayaashood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihinna raggooda kuwa u aabbaha a mooyaane oo dabcan sadag u ah aw abnaa'ihinna inamadooda oo dee waa inankeedii aw abnaa'i bucuulatihinna raggoodu inamada ay dhaleen aayada ay u yihiin mooyaane aw ikhwaanihinna walaalahood waa gabadha walaalkeed aw banii ikhwaanihin ama inamadoodu kuwa ay dhaleene ay u yihiin edada aw banii akhawaatihin hablaha ay gabadhaa walaalaha yihiin inamaday dhaleene habaryata u tahay mooyaane aw nisaa'ihinna dumar ahaantooda mooyaane weliba waxaa laga soo reebaa gabadha aan islaamka ahayn ee kaafiradda ah gabadhu jidhkeeda ma tusayso waayo gaal kale ay ku soo hagaysa oo ay usoo sifaynaysa aw maa malakat aymaanuhun ama kuwa gacmahoodu ay milkiyeen mooyaane addoomaha rag iyo dumar mid kasta ahaadeen aw itaabiciina ama kuwa raacayaasha ah ee la socdayaasha ah ee agjoogayaasha dumarka ah mooyaane kuwaasoo hayri ulil irbati ee aan muraadka lahayn waliya fiiha maaaribu ukhraa maaaribadu waa markaa shaki waxay ahayd muraadka hayri ulil irba ee aan xaaje iyo muraad ka lahayn dumarka oo min arijaali ragga waa ragga aan dumarka u hamoonaynin een muraadka lahayn kuwa mooyaane waa taabico isagu waa la joogay wuxuu noqon karaa kii dhufaanka ahaa kii labood dhadiga ahaa qofkii nacaska ahaa ee markaan waxba ku baraarugsanayn kii majnuunka ahaa ee waallaa odaygii wadada ka bayday gaboobay hogaanka furka ahaa isaguna intoo dhanba marka la isku daro waxa ay ku biirayaan hayri uliilirbati min arijaal waa kuwa ay dumarku yidhaahdaan naa walaal hebel baa nin mooday bay idhaah hebel baa nin mooday macnaa isagu dee dumar waxba kama dayayo wey ninkaas kuwa caynkaas ee aan shakiga lahayn kuwaa mooyaane aw iifli ama caruurtii aladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan eegaynin en daalacanaynin calaa cawraati nisaai dumarka cawradooda ilmuhu markuu yar yahay weli xiniyo guduud aanu gaarin ama minismood aanu noqonin ee uu toban jir iyo sideed jir iyo toddoba jir iyo yahay gabadhu markay marada dhigatiyo marka kale waxba badan dareen maayo si eegi maayo walaa yadribna yay ka sanqarinin biarjulihinna adimahooda adimadooda iyo cagahooda yay ka sanqarinin liyuclama si loo ogaado maa yukhfiina waxa ay qarinayaan dumarku oo min ziinatihinna quruxdooda quruxdooda ay qarinayaan si loo ogaado waxaa la yidhaahdaa qad tacshiq aludunu qabla alcayni baa la ydhaha dhegtu inay caashiqdo waxbaa laga yaabaa isha ka horba soomaaliduna waxay yidhaahdaan dhegta iyo isha dhegtaa da-weyn bay yidhahaan ilaahay wuu ka warrayaa alleh tabaaraka wa tacaala waxa weeye haddaad adigu kaafil tahay ilaahay waa siri daari wax walba wuu kugu ogsoon yahay marka waxaa jiraya dhaqan ay carabtu lahaydoo malaha innaga ma badnee khalkhaal bay cagaha ku gashan jireen khalkhaal markaa kolka ciyaarta la maraya iyo kolka aynantu laafiyoonaysay ragga ag maraysa iyo ayay dig kaga siinaysaa dhulka cagta ayay ku dhufanaysaa marka dabeetana khalkhaalkaasaa sanqaraya macnaheedu waxa weeye iga warray ilaa cagahan ku sitaa wixii aan isku qurxinaya dahabki marka ilaahay baa waxa uu leeyahay waxa ay qurxina quruxdooda u qarsoon si loo ogaado eedinka dhulka ku dhufan ilaahay wuu ka warhayaa watuubuu ila allahi ilaahay u toobad keena jamiican ayuha almu'minuun ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuuna buu ilahay yidhi si aa u liibaantaan ilaahay u toobad keena marka halkaa waxa aad ka arkaysaa runtii dee nasku sida aada iyo aadka u adag ummadda uu u baraarujinayo ee loogu guubaabinayo inay ka fogaadaan waxa la yaalaa wixii fitno keenayaba inay ka durkaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow haa miyaan ka soo boodayba waankixul ayaamaa buu lahay waankixuu guuriya al ayaamaa kuwa aan lamaanaha lahayna minkum idinka idinka mid ah ayim gabadhana waa la idhaahdaa ninkana waa la idhahdaa ninka aan xaaska lahayn haloo guuriyo inanta aan xaas nin lahayn haloo guuriyo guurkiiba ayaa qur-aan kariimka ah uu ku guubaabinaya marka ayim wuxuu u badan yahay gabadha laakiin ninka aan xaas lahaynna waa noqota wasaalixiina kuwa wanaagsan u guuriya iyagana min cibaadikum wa imaa'ikum addoomihiina lab iyo addoomaha dhadigba leh min cibaadikum waa addoomaha lab wa imaa'ikumna waa addoomihiina dhadig in yakuunuu haddii ay yihiin fuqaraa kuwa baahan yugnihim allahu min fadlih ilaahay baa dheeraadkiisa siin doona oo dheeraadkiisa u badin doona waa bushaare ilaahay uu qaaday weeye tabaaraka wa tacaala wallaahu waasicun caliim ilaahay baa arsaaqadiisu ballaarantao cid walba ogsoon oo ka warhaya marka saasaa islaamku u gubaabiyo qofka doonaya inuu dhowrsoonaado sina ka dhowrsoonaada ee sidaa ku guursada ilaahay baa albaabka arsaaqada u furaya oo u kordhinaya marka faqrigiio laga guursanayay walyastaxfif ha dhowrsoonaadeen baa ilahay uhi aladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan guur waxay ku guursadaan aan helaynin ee aan adduun haynin xataa yugniyahum allahu min fadlih ilaa ilaahay dheeraadkiisa uu ku kaafiyo uu siiyo marka qofkii sida u wanaagsan ha u bannaanaato inuu guursado marka uu helayo meherkii iyo masruufkii laakiin kolka ay ku adkaato waa in uu iska dhowrsanaadaa sida naskuba uu tilmaamayo ummadduna kolle inay gacan ka geysato ay saacido dadka aan waxba haysanin ee shabaabka ah ee guursan lahaa waa arrin aada iyo aada u waajiba qiimo badan sinada iyo foolxumada iyo macsiyaduna ay ku yaraanayso waaladiina kuwii baa ilahay uhi yabtaquuna alkitaaba doonayay in la kitaab wax lala qorto in wax lala qorto oo mimaa malakat aymaanakum gacmihiina kuwa ay milkiyeen ka mid a fakaatibuhum wax la qorta in calimtum fiihim khayran haddaa ku ogtihiin wanaag iyo inay wax iska bixin karayaan waa qaybta addoonka la yidhahdo mukaataboo naxariistii loo naxariisanayey ee la fakinayay ee la xoreynayay baa rabbi halkan uu dardaarmaya waxa weeye qofkii oo la yidhaha intaasoo adduuna haddaad la kaalaydo waan ku xoreynaya marka ha la xoreeyo wixii lagu xidhayna ha keena isaguna haddii uu khayr lagu ogyahay oo inuu gashi baxayo la ogyahay waatuuhum wax ka siiya buu ilahay yidhi min maalillaahi aladii aataakum maalka ilaahay uu idin siiya wax ka siiya nujuum baa la yidhahdaa waxaan lagu xidhayo sida fiqiga macruuf ku ah hebelow intaa la kaalay markaa xor baa ta wax waa inuu ka daayaa qofkii waxaan ku xidhay walaa tukrihuu hadirqiina fatayaatikum hablihiinna addoommaha calalbiqaa'i sinaha ku dirqiina buu ilahay yidhi sinada ha ku dirqiina addoommaha in aradna haddii ay doonayaan taxasunan dhowrsoonaan litabtaquu si aa u raadsataan carada alxayaati dunya nolosha adduunyada badeecadeeda iyo bagaashkeeda iyo lacagteeda si aa u raadsataan ha ku dirqiina waman yukrihunna addoomaha cidda sina ku dirqida fa ina allaha ilaahay min bacdi ikraahihinna intaa la dirqiyay kafuurun raxiim dembigu ka dhaafaya oo uu naxariisanaya iyagu dembi male ka dirqiya dembigale mid munaafiqay ka dhici jirto cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhan jiray ayaa hablihiisa addoomaha ayuu sina ku dirqiyi jiray marka dee qof xarana hadalkeeda badaada qof xora ama dowlade ha dirqido ama cid xigta oo hay ha dirqidee waa wax xaraama oo aan banaanayn oo islaamku uu mamnuucay wiil marka halkaa waxaad ka aragtay ilaahay aayaddan aynu maaragtay kasoo gudubnay oo ankixula yaamaa minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in ruhba waxa la yidhahdo ruhbaaniyada ama suufinimada inaanay islaam ku jirin inuu qofku yidhahdo me anigu waan tabatulay oo guurka waan iska daynayaa inuu yidhahdo maaha ee haddii caafimaad ahaan aanu wax ka tabanaynin waa in uu guursadaa manaafic badan baa ku sugan waayo sunnihii ambiyada ayaa la waafaqayaa abaalmarin fiican iyo ajri sida sinada dembi looga qorayo qofkana in ajri looga qorayu nebigu xusaya caleyhi salaatu wasalaam markuu xaaskiisa la kulmayo waladkii saalixaabaa kasoo baxaya waa tabaabud ijtimaaciyabaa ku jiro bulshadu halkaa xidhid ay ka xidhiday ka xidhiidho weeyaan qofku baahidii dhibaysa ayuu gudanayaa xagga xukumkiisa marka ay culimadu ka hadlaan waxay leeyihin qofku hadduu wixii uu ku guursan lahaana hayo guurna u baahan yahay faral bay ku tahayba sidaa ilaahayba aayadda uu ku xusay weliba haddii uu adduun hayo oo xajkii uu ku waajibay guurna ay tahay inuu guursado guur ku horraysiinaya leanna dhowrsoonaantii baa ku jirta iyadoo ay macruuf tahay markaana dee inu xajkii kusii xigsiin doono cidda aayadda lagula hadlaya waa awliyadii iyo mas-uuliyiintii ciddii maaragtay hablaha mas-uul ka ahayd dadkan kalena ka agdhoweyd ayaa la leeyahay u guuriya u guuriya marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya gabadha inaanay iyadu ismeherinayn laa tusawiju almar'atu nafsaha walaa khayraha dee ilaahay baa le wa ankixuu guuriya baa la leeyahy kol hadii layihi inta hala guuriyo iyadu isma guurinayso waxa haddaba ilaahay uu ka warramaya dhinac kale ayaa wax inaga tusaaleynaya aada iyo aada u qiimo badan oo tawxiidkii oo dadka arrimahan fulinaya iyo axkaamtani dadka xagga iimaanka ka dhisan waa inay yihiin aayaadka ilaahay aaday ugu bayaansan yihin walaqad anzalnaa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waxaanu soo dejinnay ilaykum xaggiina aayaatin mubayinaat aayado waadix oo cadcadoo waxna idiin caddaynaya wa mathalan tusaalena waa idiin soo dejiyey min aladiina khalow kuwii tegay min qablikum hortiin tusaalayaal badan oo ku saabsan iyo qisooyinna waa laydin siiyey wa mawcidatan lilmuttaqiin iyo shay waano u ah iyo wax ku qaadasho dadka ilaahay ka cabsanaya waxaa halkan ilaahay uu nagu siinaya tusaale tusaalahaasoo tilmaamaya iimaanka ilaahay uugu deeqay ammaanadan qaaliga ah ee uu yeelay fii quluubi alcibaad addoommaha qalbigooda uu yeelay bal qalbiga qofka mu'minkaa markuu nuurku galo muuqaalka uu leeyahay hadda muuqaalka uu leeyahay wuu siraatay mar labaad buu siraatay meeshii baa wada siraadatay muuqaalkaasuu leeyahay aayaadku ay tilmaamayaan iimaankii oo qofka muminka qalbigiisa ku jira allahu ilaahay nuuru samaawaati waalard samooyinkii iyo dhulkaba ka iftiimiye weeye mathalu nuurihi nuurkiisa tilmaantiisu ka mishkaatin oo kale weeye faamalayd iftiinka ka baxaya fiiha misbaaxun faynuu isku sugan yahay mishkaadku waxa weeye faamalaydhkaa aan deeda u furnayn ee afartanka santiya iskuweerkaa ama nusmitirka iskuweerkaa markuu debadda u furan yahay maaha waa naafidkaasi laakiin isagoo khayru naafida waa meeshaa gidaarka ku taalla ee godan een debadda u furnayn dabcan marka meel kooban iftiinku uu ka baxayo iyo meel ballaaran markuu ka baxayo dee waa macruuf inaanu isku mid ahayn laambadda iminka lagu shida halkaa yare godan ee aan debadda u furnayn iyo tabayna samaai wal ardi laga soo laalaabiyo cirka iyo dhulka dhexdooda ma isku isku mid noqon maayaan sida iftiinka halkaasi uu u baaxad weyn yahay ayaa markaa iimaanka qofka qof qalbiga mu'minka ku suganna uu noqonaya nuurkiisa كمشكات وفاملين فيها مصباح فينوس دحيا له المصباح في زجاجة فينوس كاسنا وحو كده حجرا قرارا الزجاجة قرارة إن كأنها كوكب سيدا يوصف يسنتا يفتيمي سوى حلمودا حدي دري آدو يفتيمي كاسو يوقد مصباح سو يوقد لغهوريي من شجرة جيد حقيد جيداس مباركة لبركيي من زيت شجرة مباركة geed barakaysan saliidii ayaa lagu shiday zaytuunatin ah geedkaas zaytuunka saliidiisii baa lagu shiday laa sharqiyatin walaa qarbiyin geedku bariyo galbeed toona maaha oo meel wanaagsan buu ka baxayoo taaga layrsanayo tamarta qoraxda qaadanayo oon dhinaca bariye buurtana ahayn dhinaca galbeeda buurtana ahayn oo had iyo jeer marka uu dhinac kaga yaalo geedku dee inta kale qoraxdu way ka qarsoontay mar walba qoraxdii iyo laydhi iyoba u muuqanaya geedkan yakaadu zaytuhaa geedkaa saliiddiisu wuxuu dhowaanayaa yudiiu inuu iftiimo saafinimada awgeed walow lam tamsasu naarun dabayuu taabanina aad buu saafi u yahay geedkaa isaga nuurun calaa nuur buu lahay waa nuur laabanlaabanoo duur nuur kale sii saaran yahdi allaahu linuuri ilaahay nuurkiisa waxa uu ku hagayaa man yashaau ciduu doono qofka mu'minkaa buu ilaahay ku jiheeyey wayadribu allaahu alamhaal tusaalayaasha ilaahay wuxuu u samaynayaa linnaasi dadka si wixii macquulka ahaa ay garanayeen loogu tusiyo wax maxsuus ah oo la taaban karayo oo loo yidhaahdo waxa aad taaban karaysa waxa la mid a waxa laguu sheegayo faynuuska halkaa ku sugane sidaa u warwaraya sariiddaa qaaligaa ku baxaya geedkaa laga soo qaaday waxaa la mida qofka mu'minka ah iimaanka oo qalbigiisa ku sugan oo korayo cibaadada iyo daacada kor ugu sii kacaya oo laga sahay qaadanayo qur-aanka oo laga sahay qaadanayo masaajidada wallaahu bikulli shayin caliim nuurkaasi la garay halkuu degaya iyo qiimaha uu leeyahay iyo sida uu u labanlaaban yahay halkee laga sahay qaata kolka hore qur-aanka inuu soo nidho geedkaasi dee waa qur-aankii baa laga sahay qaadanaya iimaanka oo aayaadka ilaahay markastuu qofku fiirfiiriyo markastuu dhadhamiyo markastuu ku cibaadaysto markastuu ku camal falo waxa uu ka qaadanayaa iimaan buu ka kasbanaya laa sharqiyatin walaa qarbiya mabaadidii barigana maaha mabaadi galbeedna maaha laakiin waa ku samaawiya oo ilaahay uu ina siiyey oo aan tabac yahayn oo cidna raacayn ee isagu mustaqilahoo mutamayis oo soocan oo dadka isaga ay tahay inay ka dhimbiliyo shidaal qaataan wallahu bikulli shayin caliim في بيوت بايلان هذا النور في بيوت نور كاسي waxa uu ku sugan yahay guriga dhexdood oo laga sahay qaadanayo masaajidada guriyahaas aadina allahu rabbi uu amray an turfaca in la koryeelo dhismahooda in la koryeelo la dhiso waid yarfacu ibraahiimu waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil yarfac macnaha wuu dhisayey adina allahu amara allahu an turfac masaajidaba ha la dhiso ha laga warayo oo xaafadaheena iyo suuqyadeena ha ku bateen sida bakhaarka iyo dukaanka iyo xafiiska ugu badan yihin oo waa inay la jaan qaadaan danaha guud ee marka u horeeya la balaangaraynayo suuqaba lagu talagalo oo beri dambeo la degayun halkee lagu tukada aan la odhan laa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine tegay wixii ugu horreeyay u asaasay masjid bu wayudkara fiiha lagu xuso ismuhu magaca ilaahay يسبح له waxa ugu tasbiixsanaya fiha masaajidada bil quduwi galinka hore iyo wal aasaari galinka dambe ba rijaal rag raga marka an turfaca waa rafcin tin baadiga hayde muuqata iyo rafcinti macnawiga hay labadaba dikriga ilaahay iyo tasbiix baa lagu haya wax kale laguma hayo rijaal rag buu ilaahay ayaa ugu tasbiixsanaya ilaahay ragaas oo laa tulhiihim aanay mashquulinayn oo aanay kahawareerinaynin tijaaratun baayac mushtari walaa baycun iyo iib can dikri illaahi ilaahay xuskiisa kama mashquulinayso dee shaqooyinka la qabtaa way badan yihin laakiin salaada iyo dikriga ilaahay iyo cibaadada waxyaabaha sii mashquuliya baayac mushtariga ka mid a intuu leeya kana yuu bixinu lacagta la tegina soo qabo kan kalena jooji baayacaadaa uu wado waidaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ina nabigoo taagan baa laga carray calayhi salaatu wasalaam laakiin dadka taa iska hantay ee marka ay salaadu soo dhawaatay la adaamo soo xidhaya bakhaarka ee hudheelkii oo lagu jiro odhanaya tukada dabaakhana odhanaya adiguna soo xidh kitchinka heerkaa marka ay qofku qofku gaadho wuxuu mutaysanayaa in lagu tilmaamo rijaalun waa rag raga min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh waa qof raganimada loo qira wey dumarkii iyaga dee waxaan loo sheegin faralkuma masaajka inay ku tukadaan way ku tukan karaan laakiin gurigooda u fiican wa iqaami salaati salaada tukashadeedana iyo ogideedana kama mashquulinayso tijaarada iyo iibkaasi waytaai zakaati iyo sakada in la bixiyo yakhaafuuna raggaasi waxay ka cabsanayaan yowman maalin tataqallabu fiihi ay gadgadoomayso alquluubu walabsaar qalbiga iyo aragga ishiina markaa way biriq leedahay baaladaymoodkaa badan iyo wadnagariirka maalintaa maalinkaasay ka cabsanayaan ammaan buu yeeshay qofka shaqaysanaya cibaadaysanaya ee saacaddii shaqadana wata saacaddii cibaadada ilaahay uu caabudayayna safalawalka jooga ee aan markaa jamaca labaad iyo xagga dambe iyo midna ahayne laakiin ku xisaabtamaya saacad waliba inay wakti leedahay oo aan arrimaha isku gelayn liyajziyahum ullahu si ilaahay u abaaliya axsana maa camiluu wixii ay sameeyeen kiisii wanaagga badnaa buu ilaahay ku abaalinaya wayaziidahum min fadlihi dheeraadkiisana wuu badinaya wallahu yarzuqu man yashaa ilaahay waa raashimayaa cidduu doono bikayri xisaabin buu ku arsaaqaya arsaaqad qaaliya adduunya aakhirada bal kaa eegtay nuurkiisa ee bal hadda iimaan la-aanta iyo kufrigana bal hadda foolxumadiisa eeg waaladiina kafaruu buu ilahay yihi kuwii gaaloobay acmaaluhum buu ilahay yihi camaladoodu ka saraabin waa dhalanteedoo kale biqiicatin bar banaan ku sugan hadiyo jeer dhalanteedku waa ka ka baxaya halkaa banka ama wadada ama laamidu ka muuqdaa yaxsabuhu dam'aanu maaan ka haraadani biyuu moodaa oo uu moodaya wuu ku guclaynayaa halkan aad ku haraad baxdid buu leeyahy meeshiioo walac leh xataa idaa jaahu markii uu yimi lam yajidhu shay-an waxba kama helin waa ku hungoobay wuu isa soo taagay meeshu meeshii miyaan ahayn haddana way sii bidhaamaysaa wawajad allaha ilaahay buu helay cindahu agtiisa wawajad allaha ilaahay buu helay kani cindahu isagoo agtiisa ku sugan bilmirsaad dhabagal fawafaahu ilaahayna wuu dhammaystiray xisaabahu wuu dhammaystiray markii hore wuxuu islahaa ilaahay kuma oga cidina kaama warhayso waxaad doonto samee laakiin kolkii ay xisaab noqotay wuxuu helay ilaahay oo ag joogay oo ka ag dhow oo ogaa ila ilahay wuxuu uhi ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dhabagal buu kugu jira wawajad allaha rabbi buu helay cindahu inuu agtiisa joogay oo ilaahay show kaamaba maqnaynba markaad waxaan samaynays meel heblaayo waxaasoo kumaad samayn oo maalil heblaayo maad samayn oo sow sidaa wixii oo dhan baa lasoo agdhigay wawajad allaha cindah ilaahay oo ka ag dhowaa ayaa uu helay fawafaahu xisaabahu ilaahayna xisaabtiisii buu u dhammaystiray qofkan wallahu sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way degdegaysaa ma akhirayso qofka waa u dhammaystirayaa wakti waktiga lagu xisaabinayaana ilaahay wuxuu baaraya wax ku adkaanayaa toona ma jiro tusaalahaasay leeyihiin camalka kuwa aan alla rumaynin camalkoodu inkasta ha lala dhacsanaado inkasta dadka qaarkood ha eegayo inkasta isagu waxa ka filayo laakiin waa haraadka ah iyo wax lasoo qabanayoon muuqanin wey awka tusaalaha waad ku samayn kartaa aw ka dhulumaatinna waad ku shabihi kartaa kolka hore ka saraabin baad ku shabahaysa dhalanteed oo kale aw ka dhulumaatin gudcuryaalna waad ku shabihi kartaa marka awda noocan oo kalea waxaa la yidhahdaa maanicatu lkhuluwi laa maanicatu ljamci macnaha wuxuunay diidaysaa labada shay inay meesha ka baxaan laakiin labada tusaaleba waa la wada qaadan karaa ka dhulumaatin gudcuryaaloo kale aad camalkiisa ku shabihi fii baxrin bad dhexdeeda lujiyin hoos u qodan oo hoos u dheer yaqshaahu uu daboolaya mawjun mawjad baa daboolaysa min fawqihi mawjun mawjad kale kasii saraysa min fawqihi saxaabun daruura kasii sareeyaan bal intaa eeg isugeyntoodii waxa weeyay la mid tahay dhulumaatun qudcuryaal bacduhaa fawqa bacdin barhba barhka kale uu kasii sareeyo aayaadkan uu dhagaysan nin carabiya wuxuu leeyahay waar maxamed miyuu badda maray maya baa layihi waxaan gartay buuri inuu kalaam ilaahay uu kusoo dejiyey kan yahay muuqaalka noocan ee badda waxaa tilmaami karoo soo bandhigi kara buu leeyahy cid ku qabowsatay ka shaqaynta badda oo ka kalluumaysato oo cimrigiisa inta badan ku qaatay akhiirana waa la ogaaday dee inay mawjadna hirarkaa leedahay kala dambeeya sida daruuruhuba kaljibaal ay u leeyihin iyaguna buuroo kale u noqdaan idaa akhraja yadahu qofku markuu gacantiisa soo saaro lam yakad uma dhowaado yaraahaa inuu arko gurcurka noocan ee magangooyadae demta ah qofku hadduu gacantiisa fidiyo uma muuqanayso waman lam yajcal illaahu lahu nuuran ciddaan ilaahay nuur u yeelin famaa lahu min nuur kaasi nuur ma haysto uma sugnaanin nuur maxaa adduunyada warshado iyo laambado iyo leydh weyn baxaya oo dadku ay isugu faanayaan ay haystaan oo qaar maanta tan shidaya oo warshadaha salaadaya ay dawarsan doonaan maalintaa nuur unduruunaa naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraakum faltamisuu nuuran maaha kan la shidayo maaha kan ka baxaya adduunyada ee laamida lagu iftiiminayo waa nuur kale weeye nuurun calaa nuur waa lagu soo tilmaamay sida loo sahay qaatiyo halku degiyo halka laga qaadanayo oo adiga arkayo intaad masaajidka fadhido dee qofku wuu nasanayaao ruuxdiisu raashin bay qaadanaysaa wuu istiraaxaya bal ka war haddii aad inta aad masjidka fadhido aad reerkiina iyo qabyaaladooda la fadhido ama xisbigiina iyo buuqooda iyo qaylaadooda oo dabeetana haddana aad ku qaadato xantii kale kasii dambaynaysa oo dabeetana gelinkii hore tii kale ku qaadato qofku in yarbu ku abaaraya oo ku rambasaya runtii waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur nuurka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa markaad aada u akhrido ducada kitaabka koobana xataa xisnu muslimka aad ka akhrido wuxuu baryayaa ilaahay nuur xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe iyo hareerihiisa iyo xagga kore iyo koo indhihiisa meel walba ilaahay nuur yeel buu leeyahay nebigu caleyhi salaatu wasalaam rabbana atmim lanaa nuurana wakfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir baynu leenahay alam tara buu ilahay yidhi miyaanad arkaynin ama allaha ilaahay yusabixu lahu waxa u tasbiixsanaya man fi samaawaati waalard cidda ku sugan samooyinka iyo cidda dhulka ku sugan wadayru shimbiruhuna way u tasbiixsanayaan saafaatin iyagoo garbaha iyo baalasha kala bixiyey shimbir duulaya iyo gorgor iska xiimaya ha u qaadana tasbiix bay wadaan baa ilaahay wi kullun ku kasta oo makhluuqah ka mid a qad calima ilaahay wuu ogaaday salaatahu wa tasbiixah siduu u tukanayo siduu ilaahay ugu tasbiixsanayo mid walba ilaahay baa ka warhaya alaa yaclamu man khalaq wahuwa alatiifu alkhabiir kullun ku kastaa qad calima wuu yaqaanaayo makhluuqaa ka midihi salaatahu wa tasbiixa siduu ilaahay ugu tukanayo ee uu ilaahay ugu tasbiixsanayo wuu yaqaanaa adigu waa taqaanaa si aad u tukanaysa makhluuqa caynkana lagu tilmaamayaana siduu ilaahay u caabudo wuu yaqaanaa ee ula xidhiidho labada macnoba wallaahu caliimun bimaa yafcaluun waxa ay samaynayaan ilaahay baa ogsoona ka warhaya ولله إلهي وحا أصغنا ذلك لغي ملك السماوات والأرض لهانشاها سموين كي يدلك وإلى الله المصير ربي حقي سيهات الناس الله نقمي ألم ترى ميانا أغين أن الله إلهي أما أرد أركين أن الله إلهي يزجيز وحكسوك حين يا صحابا ضرور ثم يؤلف بينه وإسوقيني ضرور تيب وإسوقيني ثم يجعله ركاما إذ استلبح رأيه كبغيه فترى الورق وحرك درعني الورق ودرعني يخرج يسقى كسر بحيا من خلالي ضرورته كسر دح بحيا ساسي تاو marka daruurtu ay horanta dhibicdan ay ka soo baxayso waa dhool iyo fad iyo waqal iyo hogol iyo waxa salaya laakiin waqtigan ay tahay thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukama ee wali aanu horin hogol baa waxa la yiraahdaa heego waa heegadan taysa soo taagaysa markaas daruurahan soo kacay wayunazzilu min as-samaa'i xagga kore ilaahay wuxuu ka soo dejinayaa min jibaalin buuro fiiha min darad qabow ku sugan yahay daraf buuro ah weeye fayusiibu bihi wuxuu ku ridayaa man yashaau cidduu doono wayasrifuhu can man yashaau cidduu doonana wuu ka duwayaa barafkaa cidduu doonuu ku ridayaa waa adiga arkay adduunyada dee maanta marar badan baa dowladaha kharashkooda u badan yahay cagafta iyo waxa lagu riixaya ee wadooyinka laga safeynayo meelaha laga shaqaysanayo gaadiidka wayasrifu can man yashaa dadna ilaahay waa duldhigay dadna wuu ka duway ooma arkayno yakaadu wuxuu u dhowaanayaa sanaa barqi sanaa barqi hilaaciisa iftiinkiisu sanaaga waa iftiinka barqiguna waa hilaaca roobkaa hilaaciisa iftiinkiisu wuxuu u dhowaanayaa yadhabu bilabsaar inuu indhaha la tago ayuu udhowaanayaa ilahay awooddiisa waata tabaaraka wa tacaala allahu aclam